video aana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay labayo tobanka bisha maarch ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mojada gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo booliiska dalka britain ay xaqiijiyeen in lagu dilay magaalada shifiiq soo kale waxaad maqli doontaan deegaano ka mida galmudug ay ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanadu ay ka soo baxeen sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad barnaamijka aad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo isagu ku saabsan toddobaadkan dagaalka dowladda soomaaliya iyo weliba walbaahinta al-shabaab al-shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego kontatka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaaliyo sawiro amba codo duuban badanka qoritaalkoogu aad buu u yaryahay laakiin kontatka dadka soo jiidanaya badanka wakti bay geliyaan way soo duubaan haddana way faafiyaan
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa dacwad ogayaasha heer federaal ee dalka switzerland ayaa gudbiyey rafaad asad oo adeer u ah madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad iyadoo ay gudbiyeen in lagu maxkamadeeyo dembiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini aadamnimada oo lagu eedeeyey inuu galay xilli uu taliya ciidan ka ahaa dalkaasi suuriya sanadkii kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii bayaan uu maanta soo saaray xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka switzerland ayaa lagu sheegay in rafaad asaada oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore suuriya lagu eedeeyey inuu amray dil falal jirdil ah inuu si xun oo loola dhaqmay dadka iyo weliba xadhigga sharci darraha sanadkii kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii xilligaasoo hogaaminayay ciidamo ku sugnaa magaalada ahmaa sidaa laga soo xigtay wakaaladda wararka ee reuters asad ayaa dadka ka soo horjeeda ay u yaqaaneen xilligaasi ee dadqalkii xamaa taasoo ah doorkii uu ku lahaa xakamaynta kacdoonka islaamiyiinta ee magaaladaasi iyo weliba iska horimaadka halkaasi ka dhacay iyadoo ay dacwadoogayaashuna iska horimaadkaasi ay dacwaad dacwadoogayaasha heer federaal ee switzerland ay ku sheegeen inuu sababay dhimashada saddex kun ilaa iyo lixdan kun oo qof oo u badan dad rayida asad ayaa hore u beeniyey mas-uuliyadda dhimashadaasi xamaa haddii ay asad ay xukunto maxkamadda dembiyada ee heer federaal ee dalka switzerland ayaanay caddayn inuu xabsiga halkaasi ku qaadan doono hase yeeshee dalka faransiiska ayaa isaguna hore ugu xukumay afar sannadood oo xadhiga sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii taasoo la xidhiidhay sifo sharci darra oo ay tilmaameen inuu isticmaalayay hantida dowladda suuriya isagoo intaasi kadibna u baxsaday dalka suuriya dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa maantoo salaasa ah sheegay inay bartilmaamsadeen markiba maraykanku uu leeyahay oo lagu magacaabo benishiyo kaasoo marayay badda casa halka taliska dhexe ciidamada maraykankuna ay shaaciyeen in markabkaasi ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka singabur islamarkaana uu ku socday amaba uu watay calanka dalka liberiya xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay kordhiyeen howlgalladooda ciidan inta lagu guda jiro bisha ramadaan arrintan ayaana timi saacada kadib markii dowladda yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay shaacisay in koob iyo toban qof ay dhinteen afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo xagga cirka ah oo loo aanaynayo isbahaysiga maraykanka iyo ingiriiska kaasoo isniintii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha galbeed ee dalka yemen afhayeenka militariga ee dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta yemen yaxya sareex iyo isaguna salaasadii ku dhawaaqay bartilmaameedka waxa uu ku sheegay markabka maraykanka ee benishiyo oo joogay markaasi baddacas xogta dadweynaha ee maamulaan ee shirkadda equasis iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badaha ayaa tilmaamay in markabkaasi yahay mid konteynarada ah oo ay ka babanayaan amaba uu ka babanayaan idhaahdee calanka liberiya islamarkaana ay iska leedahay shirkadda o m m a r shan kana diiwaangashana singabur dhinaca kale antariska dhexe ciidamada maraykanka ayaa sheegay in koob iyo tobankii bishii bishan maarj ay xutiyiintu beegsadeen markaba ganacsi oo lagu magacaabo beneshiya oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka singabuur isla markaasina watay calanka dalkaasi liberiya xilli uu marayay baddacaas ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka haiti ariel henry ayaa salaasadan maanta ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono kadib marka la abuura buu yidhi golo kumeel gaadha ra-iisul wasaare henry ayaa u dabcay cadaadiskii caalamka kaga imanayay si loo badbaadiyo dalka haiti oo ay dhibaato baan ay ku hayaan kooxa qowlaysataa khubarada qaarkood ayaa iyaguna sheegaya in dalka uu dagaal sokeeye geli karo amaba cidhifka u saaran yahay ra-iisul wasaarahan ayaa iscasilaada ku dhawaaqay saacada kadib markii hogaamiyaasha dalalka karibiyanka iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ay ku kulmeen dalka jamaica si ay halkaasi ugaga doodaan xalka dalka haiti oo dhibaato lugaha kula sii gelaya madaxda ayaa ku heshiiyey soo jeedin la xidhiidha in la abuuro golo kumeel gaadha henry oo iscasilaadiisa ka hadlaya ayaa yidhi xukuumadda aan hogaamiyaa iskama indha tiri karto xaaladda jirta mana jirto nafuuro dalka loo sameeyo oo kan weyn henry ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyeen xukuumadda uu madaxda ka yahay ay xilka ka degayso kadib marka la sameeyo ama la yegleelo golo kumeel gaadha dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawayo dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid waxana wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay booliska gobolka yorkshire ee dalkaasi britain ayaa xaqiijiyey dilka wiil soomaaliya oo lagu dilay magaalada shafiil ee gobolkaasi wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa haddaba ah warka arrintan ku saabsan inoo haya aad ayaad u mahadsan tahay booliiska magaalada shaffield oo ku taala waqooyiga dalka britain ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen magaca wiil soomaaliyeed oo sagaalkii bishii maarj lagu dilay magaaladaasi gaar ahaan xaafadda la yidhaahda nether tob oo ka mid ah xaafadaha ay jaaliyadda soomaalida iyo guud ahaanba jaaliyadaha muslimiinta ay ku badan yihiin adeegyada gargaarka degdega ah ayaa afartii iyo shan iyo soddon daqiiqo ee subaxnimadii maalintaasi loogu yeeray xaafadaasi nethertop kadib markii wiilkaasi la helay oo uu dhowr dhaawac oo tooray ahi ay ku yaalaan dadaal ay sameeyeen kadib nasiib darra kuma ay guulaysan in ay badbaadiyaan xaqii ayaana wiilkaasi u yimi ilaa iyo markii ay booliisku sida rasmiga ah u shaaciyeen wiilkan magaciisa waxa ay ku sheegeen sacad cali jir ayuu ahaa qoyskiisana waa loo sheegay iminkana qoyska waxaa la shaqaynaya ciidamada booliiska qoysku waxa ay dalbadeen in xilligan adag ee ay ku jiraan la ixtiraamo guud ahaanba goobta uu dilku ka dhacay ayaa iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska gaar ahaana ciidamada dembi baarayaasha meeshana waa la xidhay sarkaal sare oo ka mida dambi baarayaasha oo magaciisa la yidhaahdo ben wood oo ah weliba sarkaal sare ee kiiskana ka shaqaynaya ayaa sheegay inuu kiiskani ahaa mid aada looga naxay wiilka da-da yar ee la dilay waxa socota ayuu yidhi maxamedow baaristii ayaa iminka socota oo weliba bilow ah waxa aanaanu doonayna inaanu ogaano sida ay wax u dhaceen ayuu intaasi raaciyey sarkaal sare oo magaciisa yidhahda d c i wood ayaa isaguna waxa uu ka dalbaday guud ahaan dadka degan xaafadda dilkaasi ka dhacay in ay ka caawiyaan sidii loo ogaan lahaa sida ay wax u dhaceen sarkaalkaasi waxa uu sheegay waxa aan ka dalbayaa dhammaan dadka amaba bulshada ku nool xaafadan iyo degmadanba guud ahaan warbixin kasta oo ay hayaan intii ay doontaba haleekaatee inay nala soo xidhiiraan xataa buu yidhi haddii ay warbixintu yar tahay waxa ay kor u qaadi doontaa baaritaan kayaga
degeystayaal warbixintaasi u dambeysana waxaynala socodsiinayay waryahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ayaa dib uga soo gurtay deegaano ay hore uga qabsadeen ururka al-shabaab kuwaasoo ka tirsan waa deegaanada ee gobolka mudug sidaay v o a u sheegeen ilo kala duwan haddaba warbixintan waxaa inoo soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan baneeyey deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qeybtood ay ka baxeen camaara taasina ay keentay in qeybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ku dhow lix bilood ah ay ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen inkastoo qeybaha ciidamada ay isaga baxeen camaare iyo bacaadweyne haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada al-shabaab kuwa oo kolkii hore aan sidaa uga fogeyn saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaalada deegaanada bacaadweyne iyo camaare ee gobolka mudug sababo la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhinaca kale madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka camaare iyo bacaadweyne ha yeeshee v o a ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib godod ay sameeyeen qaar ka mida ciidamada dowladda ee ku sugnaa camaara taasina ay keentay in qeybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan camaara waxaana ka bixitaanka camaara kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa bacaadweyne kuwa oo kolkii dambe iyaana isaga baxay deegaanka si kastaba bacadweyne iyo camaare ayaa noqonaya deegaanadii ugu horreeyey ee gobolka muduga oo muddo lix bilooda kadib maleeshiyada al-shabaab ay dib u qabsadaan inkastoo deegaanka caad ee gobolka mudug ay maleeshiyada al-shabaab kula wareegeen dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay haddana bacadweyne iyo camaare ma jirin wax dagaal ah oo al-shabaab ay ku qabsadeen cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii galka baadhista oo idoo soo jeedinayo haaruun macruuf
lixiyo labaatankii disembar labada kun iyo saddexiyo labaatanka maxkamad ku taalla muqdisho ayaa dowladda soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto websaydyada iyo baraha ku hadla magaca ururka al-shabaab ama gacansaarka la leh taariikhdu markii ahayd soddonkii janaayo sirdoonka soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen akawnno watsap ah oo xiriir la leh ururka al-shabaab hay-adda sirdoonka ee niisa waxay sheegtay inay xirtay labaatan akawnno kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta siday hadalka u dhigtay khawaarijtu waa magaca dowladda soomaaliya ay ugu yeerto ururka al-shabaab hay-adda niisa ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambaro telefoonna ah oo dhan laba kun iyo shan boqol oo rukuntay watsapyada ay isticmaalayeen ururka al-shabaab niisa waxay intaas ku dartay in barahan qaarkood loo adeegsaday in lagu baahdo ganacsatada iyadoo telefoonada qaarkoodna loo isticmaalo in lagu waco dad soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday maalintii xigtana hay-adda niisa waxay shaacisay in la xiray afar iyo toban websayt oo xiriir la leh ururka al-shabaab hay-adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay samaynaysay baaritaan niisa waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaangeliyey kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaangeliyo websaydyadaasi iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu la yimid qorshahaasoo isugu jiray dagaalka dhinaca milatariga ah dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday muxuu ahaa bartamihii sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii maraaxil kala duwan ayuu soo maray maraaxishii yani ugu horreysay waxay ahayd dowladdu inay qaraaro soo saarto in la mamnuucay oo aad og tahay muxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan hadday ahaan lahaayeen idaacadaha hadday ahaan lahaayeen television hadday ahaan lahaayeen social media kuwa ay leeyihiin iyo sidoo kaleeto in aan warbaahinta soomaaliyeed ee kale maadaama ay argagixisan yihiin aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaninta saxaafadda ee laisla yaqaano runtii howl aad iyo aad u adag bay ahayd markaas muxuu ahaa aan bilaabeynay waxay u baahneed aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahnayd dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray waanay qabteen runtii muxuu ahaa shaqadaas xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa laisku dubariday muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey sidoo kaleeto shuruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo loogu talagalay inay sharci ahaan u ogolaato dowladda inay tallaabooyinka qaarkood qaado ayaa la meelmeriyey oo ka mid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyadda uu maaragtay meelmeriyey xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxeexay marka waxaasoo enerjiha laga soo maray alxamdulilah sanad iyo xoogaa kadib meel aad iyo aad u fiican baan joognaa waxaan aaminsannahay in hadafkeennii wax aad u badan aan ka xaqiijinay xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badan ay noo korortay inta kalena insha allah aan maaragtay wakhtiyada soo socdo sii dhammaystiri doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaan weydiiyey nidaamka sharci ay u maraan in la xiro websaytyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka al-shabaab
markay noqoto horta xaqiijinta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinnaa laba waxyaabood qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxdaas khawaarijta inay leedahay oo websaytyo la yaqaano oo ilaa maaragtay shan iyo toban websayt gaaraya oo la yaqaano twitter accounts la yaqaano telegram accounts la yaqaano kuwo facebook oo la yaqaano idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meelahay ku yaalaan la yaqaano kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad kuwaas waa kuwo loo yaqaano kuwo kalena waa kuwo magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumada lagu baahiyaahe ay tahay macluumadii khawaarijta oo sidai khawaarijta u qoran marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqadda ay isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadirayna inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xogo saxa gudbinayaan ama warar jiri ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayn si kaleeta ay u shaqaynayaan marka xagga xaqiijinta xogta sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsanno oo aan ogaano dee waa waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta shabaab ama daacish ama kuwa la midka ah si gaar ahay u gudbiyaan fariimahooda calaamado gaar ahay leeyihiin loogooyin ay leeyihiin production talis ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadooda ay leeyihiin baa jirta sidaasaa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo loo tabiyaa jira ama maaragtay muxuu ahaa la dilay waxyaaba laogolyayo waxyaaba aan la ogolayn baa jira marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa xagga sharciyadda marka ay noqoto waxaan u marnaa labo qaybood bay ayaan ayaan inta badan u marnaa qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijinno inay maaragtay dariiqii sharciga ahaa ay maraan kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas kuwaasi marka waa ku aan muxuu ahaa muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga oo noqnoqda kuwo laga yaaba inay wakti kooban sameeyeen oo tusaale ahaan facebook laga yaabo inuu saacado samaysan yahay ama telegram laga yaabo inuu saacado abuuran yahay oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standardska ay leeyihiin barahaas bulshada annagana shuruucdeenna aan ogolayna isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda maxkamada umarna horaa laga xira al-shabaab waxay leedahay idaacad iyo magtab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo sawiro filimaad iyo war-saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiyay xogta ururka al-shabaab laakiin isku tilmaamay inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi dadka ka soo goosta ururka al-shabaab waxay aaminsan yihiin in faraqa u dhexeeya warbaahinta al-shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aada u yaryahay cumar maxamed abo ayaan waxa uu hore uga tirsanaan jira ururka al-shabaab waxaan weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha andalus iyo al-furqaan waxay rabaan inay maxay al-furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo usoo dhiibtaa maxay ahayd waxay doonaan marsiistaan kabacdina iska dhigaan iyaka wariyaal dhexdhexaad ah xildhibaano waraystaan kabacdina ay edit ku sameeyaan hadaladooda ay suurad xumeeyaan sidaasna ayay maxay ahayd alfurqaan dhacdhaxaad iskaaga dhigtaa oo wariyaal iyo xildhibaano iyo wasiiro si toos in ula soo hadasho ay soo wacdo ayay rabtaa si ay islamarkaana aga dhigto maxay ahayd dadka shacabka mid dhexdhexaad u adeegaysa cadaalad u adeegayso iyadoo ku socoto afka al-shabaab iyo khawaarijta al-shabaab isla markaana lahaanshada al-furqaanna ay leeyihiinba al-shabaabku sida andalus u leeyihin u leeyihiin laakiin waxaasoo dhan wuxuu sameynaa khiyaano waayo inay dadka shacabka ay ku khiyaanayan iyo dowladdaba waxaa kale oo jira bara bulsho oo inta badan ka howlgala facebook iyo telegram kuwaasi oo lagu yaqaano inay baahiyaan macluumaadka urka al-shabaab mas-uuliyiinta amniga ee dowladda soomaaliya ayaa dadaal joogto ah ku haya si loo xiro barahaasi hase yeeshee dadka ka dambeeya waxay markiiba furaan akawntna iyo bara kale oo kuwaasi laga sii tallaalay abo ayaan waxa uu leeyahay al-shabaab dhaqaalo badan ayay ku bixiyaan maktabka warbaahinta si aysan u kala joogsan fariimaha ay baahinayaan islamarkaana ay gaaraan dadka ay bartilmaameedsanayaan
lacagaha aadka ugu badan waxay ku baxdaa websytadaasi iyo maxay ahayd aflaamtii ay samaynayan edidkii ay ku samaynayaan iyo maxay ahayd inay ku qoraan websityo badan ay iyo facebookyo badan maxayd af carabiga iyo af ingiriishka iyo sawaaxiliga iyo af amxaarka iyo inta soomaaliga waxay ku bixiyaan dhaqaalo badan kasoko websaytyadan inay baahiyaan dacaayadda ururka al-shabaab waxay sidoo kale daabacaan muuqaallo iyo xogo ay dowladda soomaaliya u aragto kuwo argagax iyo cabsigelin abuuraya hase yeeshee marka laga yimaado dadaalka dowladda soomaaliya waxaa galka baarista u ogaaday inay jiraan caqabado weli dowladda ka haysta inay wada xiraan akownnadan iyo baraha bulshada ee ururka al-shabaab adam hardley waa agaasimaha hay-adda tag against terrorism oo fadhigeedu yahay magaalada london ayna hindistay qaybta agaasinka ka hortaga argagixisada ee qaramada midoobay hay-addu waxay xoogga saartaa carqaladaynta isticmaalka internetka ee kooxaha xagjiirka ah oo ah inay la shaqeeyaan baraha teknolojiyada si ay ugu wargeliyaan ficilada ururada xagjirka ah oo ay ku jirto dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee internetka waxa uu sheegay in kooxahan xagjirka ee al-shabaab ay ka midka tahay ay khibrad u yeesheen isticmaalka internetka iyo sida loo baahiyo dacaayadaha iyo xagjirnimada waxa uu intaas ku daray in al-shabaab ay tahay mid ka mida jilayaasha ugu farsamada badan marka ay noqoto sida macluumaadka kooxaha xagjirka ah loogu baahiyo internetka adam hardley waa kan any given week, around 20 to 25% of the content we find on the internet has likely been created by Al Shabaab. And what Al Shabaab does is it uses
toddobaadkii la arko labaatan ilaa iyo shan iyo labaatan boqolkiiba macluumaadkaaynu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwo ka yimid al-shabaab al-shabaab waxay isticmaalaan bare waaweyn iyo kuwo yaryar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan waxaan aragnay waxa weeye in al-shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan facebook twitter iyo telegram dhinaca kale waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan bara qarsoon oo loogu tala galay in looga dhunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo waxaa kaloon ognahay in al-shabaab ay leeyihiin dhowr websayt oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan al-shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore telegram iyo websaytyada tanna way adag tahay in laga hortago waayo telegram si deg dega xogta hawada ugama bixiyaan websaytyadana wakhti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa websayt-ka iyo sida lagu carqaladayn karo aadam hadley waxa uu sheegay in al-shabaab ay leedahay dhowr bog oo ay iyagu howlgeliyaan kuwaas oo islamarkaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan waxaa sidoo kale wakhti qaadata ayuudhi in la fahmo kaydka websaytyada si loo carqaladeeyo mar uu ka hadlayay cidda ay bartilmaameedsadaan al-shabaab marka ay noqoto xogta ay baahinayaan adam hadley waxa uu yidhi
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba inta badan macluumaadka waxaa la sameeyey iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan hase yeeshee qodob kale oo halkan muhiim ahi waxa weeye ururada argagixisadaa tartan ayaa ka dhexeeya oo ah inay isbaradheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin amaba raadkooda uu aad u muuqdo tan iyo intii dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xidhayso barahaasi bulshada iyo websaytyada websaytyada la xiray qaarkood waxaa u suuro gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqaynaya waxaana ka mid ah calamada iyo raadiyo alfurqaan waxayna isticmaalayaan inta badan magacii websaytyada hase yeeshee waxay beddeleen sumadda ay ku garanayso internetka wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala runtii waa waa waa waa mushkilad xoogaa socon karta oo wakti qaadan karta laakiin horta faa'iidada hadda aan gaarno ana xaqiijino waxay tahay telegram khawarijtu ay lahaayeen ama meelaha kaleeto ama whatsapp gruubyada ama meelaha ay wax ku qaybiyaan manaan kun meele ay ku jiraan oo dada oo fariinta ay degdeg ugu gudbiyaan ayay ahaayeen markii horeeto dhammaan waa burburinay oo meesha ayaan ka saarnay kuwii dadka badan ay ku xiraayeen oo ay lahaayeen hadda waxaa laga yaabaa inay maanta furaan dad ayaga ah iyo dad maaragtay ay isticmaaleen oo laga yaabo konton boqol laba boqol qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xoog u bilaabin intooda badan ayay noqdaan isla marka ay soo baxaanna waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa haddana waxaan wadnaa farsamooyin kaleeto oo muxuu ahaa aan ka wada shaqaynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii ayaguna boqolkiiba boqol fahamsan waxaan inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dowladdana boqolkiiba boqol ula shaqaynaya waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqaynaynaa inaan u helno muxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno muxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan intaba mid waa xaqiiqo oo ummadda firayo oo ah qof dee magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa wuu samaysan karaa laakiin annaguna waxaan u samaynay inaan monitoring xoogla ku samayno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maaragtay yaqaana sida ereyada ay isticmaalaan iyo luuqadda ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo contentigooda isla markiiba markuu media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alarta aad u heli kartid codadkooda sidaaad u heli kartid sawiradooda sidaaad u heli kartid u tababaran in muxuu ahaa ay hawshaas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambaysa xaalad dhammaadana iska taaga galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda meta oo ay hoos yimaadaan facebook iyo whatsapp waxaana afayeen u hadla uu galka baarista u sheegay sidan argagixisada uma ogolaano baraheenna sidaasi darteed akownnada al-shabaab waa ka mamnuuc si guudna shirkadda meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shakhsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan waxay sheegtay meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah kooxaha nacaybku ka buuxo iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha mala'awaalka ee gacanka hadalka horseeda sida ay sheegtay meta meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin dollar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhowaad afartan kun oo qof oo ka shaqaynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay-adaha kale ee dawliga ah ee guud ahaan dunida iyagoo dhinaca kalena wada shaqayn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xagjirka ku salaysan iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah sida ay hadalka u dhigtay sidoo kale meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay waxaanan inta badan ku aragnaa ayay tiri kooxo iyo shakhsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheenna u daba marteeyaan waana sababta aan mar walba qiimayn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortegayno maxamed guuleed waa khabiir baraha bulshada ah horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda meta waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka ah si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan waxay samaystaan accounyaal fara badan accounyaasha fara badan ayay kusoo ridaan sawiro muuqaaliyo iyo iyo videoyo iyo hadlo codduuban oo faaf doona dad badan inay gaarsiiyaan markaa beijashku waxa weeyaan beijaj iyo profile anonymous ah oo la garanan cidda leh ee laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content al-shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaaliyo sawiro amba codo duuban badanka qoritaalkoogu aad buu u yaryahay qoraalka markay soo qoraan markay warar ay sii daynayaan amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay samaynayaan laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka wakti bay geliyaan way soo duubaan haddana way faafiyaan talabaadna waxay isticmaalaan telegram iyo applicationadan cusub iyo whatsappka ah oo leh waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay faalow garayn karayaan oo xakaasi one to many marka qof actation to cida doona markaa soo geli karta gaarsiin kara ayay isticmaalaan iyo marka guud ahaana loo eego waxay isticmaalaan traditional median xoog bay isticmaalaan marka waxay leeyihiin radio oo laga gaadho goobab ka mid ah soomaaliya oo radio andolasi furqaan marka loo eegana internetkana websityaal bay leeyihiin websityaasha ay ku soo dejiyaan linkyo iyo video iyo codo duuban oo dadku ay ka dhegaysan karayaan amba akhrin karayaan waxay ay kusoo qoraan marka maxaa uga degsan sharciga uga degsan facebook maxay tahay markay sida aad sheegtay accountnadaas kuwa aan la aqoonin dadka iskale iyo bogagaas markay wax macluumaad soo dhigaan see lagu ogaadaa inay soo dhigeen yaa gambaleelka yaa yeedhiya khayradhaantu halkeybay ka timaadaa
horta way fududahay qof walba inuu facebook u furto amba page amba profile sidoo kalena telegram iyo whatsapp hadduu qofku number telephone uu leeyahay oo sim card ah amba email address way u fududahay inuu furto marka hadda account la xido mar labaad way furan karaan qaridaanku siday u faafinayaan in account cus hadda laga xiday website amba page amba telegram channel waxay sameeyaan backup channel magaca magac u dhow kabagekii la xiday ayay sameeyaan for example somali mama waxay leedahay variation noocnoocyo magacaalkoo isku dhow oo website hadda mid la xido haddana ta kale diyaara mar walba tahay because wixii xogtii websiteka ku jirta backup bay ku sameeyaan marka bish cusub bay sameeyaan markii way diraan markay soo saarayaan video cusub amba macluumaad cusub waxay sii sameeyaan janladii accountka ayay waxay sii sameeyaan backup so waxay ku qoraan for example haddaa channelkan la xido backup channelkayga waa kan amba whatsapp groupkayga waa kan marka dadkii waxay helayaan in haddaa dooneen xogtan inay helaan inay u wareegaan meeshii loo sii diyaariyey haddaa laga helaa marka waxay kusii xayeysiiyeen channeladan ay ku jiraan ayay kusii xayeysiiyaan marka dadku ku jira daawanaya waxaa loogu talagalay inay dhegaystaan mar walbaba u diyaar inay u wareegaan meesha cusub tiim shabaab u diyaarsan inay ku samaysaan sidoo kale websityaasha ayaa ayaa ah meel muhiima wararka laga helo iyo radiodada marka websiteka hadduu furan yahay waxay leeyihiin backup intee leeg bay ku qaadataa marka barahan bulshada inay ogaadaan oo ay ka saaraan
marmar horta kambaniyaash way kala duwan yihiin telegram whatsapp twitter iyo facebook way kala duwan yihin sida u sameeyaan waxaa la idhaahaa content moderation amba kala sifeynta waxa lagu soo sameeyo facebook for example imiko kale waxay isticmaashaa ai artificial intelligent amba garaadka macmarka af somalia waxaa loo oran karo marka qofku markuu kusoo dejinayo qoraal amba amba video amba sawir computerka mashiinka eegay waxaan inuu yahay wax bulshada facebook isticmaalsa inay khatar ku tahay amba sawir qaawan ha noqoto amba qof la tooganayo amba wax sawir foolxum oo bil'aanimada ka baxsan marka terrorist content amba sawirada sheekooyinka ku saabsan wuxuu kusoo dhacdaa xogta loo ogola ina facebook lagu babish karayo marka mashiinka waxaa la tababaray inay kelmadaha argagixiso dagaal jihaad oo kale inay ka saaraan laakiin dadkan shabaab mediaha u adeega waxay barteen waxaa loo ogoleen systemka siduu u shaqeeyo marka way daba maraan waxay kusoo ridaan videoyo dhaadheer oo kelmadaha isticmaaleen marka way ku adag tahay technologygan artificial intelligenceka inay mar walba qabtaan xogagta amba contentka ka imanaysa dadkan argagixisada specially waxay kusoo qoraan videoyo dhaadheer ilaa ka ugu yar shan mirir ilaa soddon mirir gaariya amba coodad duuban of somali badanka ku qoran marka artificial intelligent technologygana uuma samaysnaa sidii luqadaha soomaaliga oo kale ah oo daato badan haysan inay mar walba qabtaan talabaadna waxay sameysay kambaniyaasha facebook oo kale dad ayay hayrgaraysay kambaniyaan waxaan ilaaliya marka dadkaas way ku adagtay mar walba wax walba facebook lagu soo dejinayo inay ogaadaan because facebook waxaa ku jira ilaa three point seven users billion users soomaalidana guud ahaan waxaa ilaa three to four million people ayaa isticmaala marka dadkaas waxay eegaan usually xogta lagu soo dejiyey ee viralka oo meel fog gaadhaysa oo dad badan daawanayaan ayay eegaan oo idhahaan xogtaasi tolema xog khatara mise waa xog dadku ayna khatar u hayn marka mar walba ma karaan ta saddexaadna marmar waxay sameeyaan facebook waxay la shaqeeyaan non-profit organization iyo journalist independent ah oo relationship la leh facebook oo u soo tabiya oo odhanaya contentkaasi khatar bay bulshada ku leedahay ee ka saara marka dadkaasna way sii tabiyaan marka wakti bay ku yar qaadataa runtii ilaa xogtaas ilaa ay gaarso dadkii loogu talagalay inay ka saareen laakiin mashinku artificial mashinku hadduu content ka dareema inay khatar tahay markiiba uu ka saaraya laakiin hadduu qofku facebook la hadlo idhaaho qof videogan lasoo dhigay waa bulshadu khatar ku yahay wakti bay qaadataa ilaa few days amba one day to three days maalin ilaa saddex maalmood qiyaasahaanba marna way ka dheeraataa because waxaa dhici karaa marmar dadka video waxaa loo soo bandhigaa sidii warow kale inuu yahay ununu hayn wax propaganda ah amba dadka bulshada khatar ku keenin marka facebook tiamku dadka ka shaqeeya videoga xoog waa inay fiirsadaan ay turjumaan ay eegaan videogan ma video saxa mise waa video dadka bulshada khatar u keeni kara hadduu vidigu ka yimid accountyo la garanayo oo mar walba accountyo cusub oo waxaan loo yaqaano in la publish garaya markii waa laga saari kara si deg dega laakiin haddii mar yahayn si account oo taariikhda lahayn amba warar caadiya faafiya wakti bay ku qaadanaysaa ururada xagjirka ah iyo qaar ka mida dowladaha casriga ah laftooda waxaa lagu eedeeyaa inay baraha bulshada soo dhigaan macluumaad been abuur ah iyo inay si ulakac ah ugu baahiyaan xog loogu talagalay in bulshada lagu marin habaabiyo maxamed guuleed ayaan weydiiyey in al-shabaab ay sidaasi sameeyaan ha way sameeyaan baan odhan lahaa waxaa jirta mar mar warar ay ay ay sii balbalaaeen weyneeyaan for example hadday dagaal qaadaan oo dagaalkii qofku ku dhintay laga yaaba inay dhahaan tama qof baan ku dilay meel baan qabsanay oo ay weyneeyaan waxay sameynayaan oo oo warkii been ay ka sheegaan talabaadna waxaa dhici karta warar cusub oo soo biiray oo ayagu ay ka mid ahayn amba warar siyaasadeed oo soomaaliya ku saabsan amba wadamada jaarka marka laga yaaba inay wixii ay hijacking ku sameeyaan oo ay la wareegaan idhahaan dowladdii si khalad ay sameynaysaa waa gobolada soomaaliya ka tirsan habdhaqnimo khaladay ku dhaqaaqaya ay ku dhaqaaqeen annaka jirna marka ay dhahaan eego isku soo bandhigaan inay dadkii difaacayay ee cadowga soomaaliya kasoo horjeeday inay yihiin marka taasoo kale maaha waxay doonayaan sheek narrativekii waddanka ka jiray inay mar walba ka qayb ahaadaan ay dadka ogeysiiyaan inay ayagu ka adeeg fiican yihiin ay kasoo horjeedaan dowladda sida kale mar misinformation caadi marwalba way ku dhaqmaan waxay sheegaan warar beena laga yaabaa in dowladdu heshiis la gasho waddan saddexaad amba caawitimo siyaasadeed loo soo diro oo ayagu wararkaa si khalada ay u frame gareeyaan oo idhahaan dowladdii baa lala wareegay dowladdu control male amba sawir qof dumara oo nin ajaniba salaamaysa amba dres uniform ka duwan in wararkaa ay qaataan oo ay bedelaan sheekada ka dhigaan wax wadanin sumcadda soomaalida iyo islaamka kasoo horjeeda oo hadafkooda ku dabaqaan ha adam hadley madaxa shirkadda tag against terrorism waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo in websaytyadan oo hawada laga saaro loo maro hab sharci ah ma aha ayuu yidhi inay dhacdo in websaytyo hawada looga saaro sababtoo ah arrimo siyaasadeed ayaa jira waa inay jirtaa ayuu yidhi qiimayn cad markii la codsanayo in hawada laga saaro haddii kale waxaa imanaysa ayuu yidhi in waddamo ujeeddo qalloocan leh inay hawada ka saaraan baraha aysan jeclayn waa inay jirtaa ayuu yidhi caddayn ah in barahan bulshada ay maamulaan kooxa argagixiso ah sidoo hadalka u dhigay waxay u baahan tahay ayuu yidhi cilmi baaris iyo wadiiqo sharci oo loo maro isagoo ka hadlaya dadaalka dowladda federaalka soomaaliya ee xiritaanka websaytyadanna waxa uu yidhi Generally speaking, governments across the world struggle to have these sites removed. And the Somali government, in many senses, is one of the most successful governments in having uh, terrorist operated websites taken down.
si guud markaan u hadlo dowladaha dunida oo dhan way la daaladhacayaan sidii websaydyadan hawada looga saari lahaa dowladda soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha guulaha weyn ka gaadhay in websaydyada argagixisada hawada laga saaro arrin maalin walbana fajac gelisa waxa weeye sida ay dowladaha badankoodu ugu liitaan marka laga hadlayo websaydyadan argagixisadu adeegsanayaan marka dowladda soomaaliya ilaa iyo xad guul bay ka gaartay howlaheeda waanan ku faraxsanahay inaan ka caawinno dowladaha oo dhan sida ururada loo aqoonsan yahay argagixisada websaadyadooda hawada looga saari lahaa adam hadley waxa uu sheegay inuu jiro qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay laba toddoba hal saddex oo si gaar ah u xusaya raadadka al-shabaab ee internetka kuna dhiirigelinaya tag against terrorism inay kala shaqayso dowladda soomaaliya iyo dowladaha kaleba in wax laga qabto siyaabaha al-shabaab iyo urada gacansaarka la lehba ay ugu isticmaalaan internetka gaarista hadafkooda istiraatiijiyadeed waxa uu sheegay inay ku baaqayaan in fiiro dheeraad ah loo yeesho xogaha ay kooxahani baahinayaan waxa uu intaas ku daray in kooxahan xagjirka ee afrika iyo aasiya inaysan indho badan oo caalamka ah soo jiidanin waxa uu sheegay al-shabaab inay soo saarto macluumaadka ugu badan ee urur argagixiso ah keligiis uu soo saaro hase yeeshee ma aha ayuu yidhi arrin ay aqoonsan yihiin shirkadaha teknolojiyadda waana arrin aan ku baaqayno inay isbeddesho idaacadda redio alfurqaan oo ka howlgasha dhulka uu ka taliya ururka al-shabaab oo ka jawaabtay tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay waxayna ku tilmaantay xadgudub al-furqaan waxay sheegtay inay hay-adda niisa wax xiriir ah aysan la soo samaynin ka hor inta aysan qaadin tallaabadan websayteka soomaali memo oo si gaar ah u tabiya macluumaadka ururka al-shabaab iyaguna waxay soo saareen war-saxaafadeed labadii bishii febraayo waxayna ku sheegeen inay dhalleecaynayaan tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xorriyadda hadalka sida hadalka loo dhigay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mar kale waxaan idin leeyahay dhammaantiinba rabadaan wacaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan baalka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawiyo dunida v o a oo idinka soo gaaraysa washington xiisadda militari ee u dhexaysa ukrain iyo ruushka ayaa muuqata in ay sii xoogaysanayso iyadoo laga cabsi qabo in ruushka uu guulaysto haddii maraykanku uu ku guuldarraysto inuu si deg dega u bixiyo gargaar militari oo dheeraada waa sida ay sheegeen madaxda u sarreysa sirdoonka maraykanka oo isniintii la hadlay golaha kongareska ee waddanka maraykanka haddaba warbixin u diyaariya wariyaha v o a jeff saldin waxaa inoo soo koobayaa xuseen barre digniinta isniintii ayaa ku soo beegmaysa ku dhowaad hal bil kadib markii aqalka sanadka ee maraykanka oo uu codeeyey sharciga gargaarka dibadda kaas oo u ogolaanaya lixdan bilyan oo dollar oo gargaara in la siiyo ukrain balse sharci diijiyaasha aqalka hoose kongareska maraykanka ayaa iyagu diiday in sharcigaasi loo codeeyo taasoo keentay in dalalka kale ee reer galbeedku ay ku dadaalaan sidii ay ukrain u siin lahaayeen hub iyo saanad ku filan oo ay kaga hortagto weerarada cusub ee ruushka agaasimaha sirdoonka qaranka maraykanka avril hains ayaa sheegtay una sheegtay xubnaha guddiga sirdoonka ee sanadka in lixdanka bilyan ee dollar ay muhiim u yihiin difaaca ukrain agaasimaha c i eda william bens ayaa isaguna u sheegay sharci dejiyayaasha in dagaalku uu gaaray meel qadhaadh waxaa xiigi doonaana ay ku xidhnaan doonto hadba sida uu maraykanku u maareeyo kaalmada loogu talagalay ukrain hains iyo berns ayaa labaduba waxa ay ku celceliyeen qiimayntii hore oo sheegaysay in ukrain ay iska difaacdeen ruushka iyada oo khasaare ba-an u geysatay saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa rumaysan in ugu yaraan saddex boqol iyo shan iyo toban kun oo askari oo ruush ah la dilay ama la dhaawacay waxaana la burburiyey saddex meeloodoo laba kaydkii taangiyada ruushka ee dagaalka ka hor ciidanka ruushka oo ku guda jiray barnaamijyo lagu casriyeynaya ciidanka ayaa barnaamijyadaasi ay dib u dhaceen dagaalka awgii duulaanka ruushka waxa uu sidoo kale sababay amaba uu sabab u noqday in dalalka reer galbeedka isku soo dhowaadaan iyadoo swiden iyo finland ay ku biireen isbahaysiga nato laakiin madaxda sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in guuldarooyinka istaraatiijiyadeed aanay weli hor joogsan qorshayaasha dagaalka ee madaxweynaha ruushka valadimir putin saraakiisha sirdoonka ee maraykanka ayaa sidoo kale u arkaya amaba muujiyey calaamado muujinaya in uu weli sii wadi doono madaxweynaha ruushku qorshaha lagu casriyeynayo laguna xoojinayo hubka nukliyerka ee ruushka kaas oo la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu weyn adduunka waxaa jira calaamado muujinaya in ruushku uu diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto fursadda kala go'a taageerada ee ukrain qaar ka mid a sharci dejiyayaasha ayaa walaac ka muujiyey xogta ay soo gudbiyeen sirdoonka maraykanka iyaga oo ku booriya asxaabtooda kale in ay soo saaraan sharci ku saabsan in ukrain la siiyo saadka iyo kaalmada ay u baahan tahay
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay xuseen barre oo inala socodsiinaya warbixintaasa u diyaariyey wariyaha v o a jeff saldin ra-iisul wasaaraha haiti ariel henry ayaa iska casilayay xilkiisa waxaana uu xilkaasi inuu ka dego tilmaamay inuu ka degi doono amaba wajagadaasi bannayn doono kadib marka la dhiso maamul kumeel gaadha oo maamuli doono dalkaasi ay rabshaduhu ragaadiyeen inta laga gaadhayo doorasho cusub warbixin haddaba ay v o a arrintan ka qortayna waxay noo soo koobaysaa sahre ciidla nuur ariel henry oo ahaa ra-iisul wasaaraha dalka haiti ayaa xilka iska casilay waxaana uu xilka ka degi doonaa kadib marka lasoo dhiso maamul kumeel gaad ah oo qabta xukunka dalkaasi ay rabshaduhu ragaadiyeen inta laga gaadhayo doorasho madaxweynaha dalka guyana irfaan cali ayaa hadalkan kaga dhawaaqay gelinkii dambe ee isniintii shalay isagoo ku sugnaa caasimadda dalka jameyka ee kingston halkaasi oo ay ku shirayeen madaxda ururka wadamada loo yaqaano carabian community amaba loo soo gaabiyo caricom si ay uga wada hadlaan xiisadda aadka u cakiran ee ka taagan dalka haiti irfaan cali waxa uu haatan hayaa kursiga wareegtada ah ee ururkaasi caricom caricom waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in golaha kumeel gaadhka ah ee la dhisi doono uu ka koobnaanayo toddoba xubnood oo lix ka mid ihii ay matalayaan isbahaysiyo siyaasadeed oo kala duwan oo hayti ka jira golaha kumeel gaadhka ah ayaa soo xuli doona ra-iisul wasaaraha cusub waxaana ay bilaabi doonaan hanaanka lagu qabanayo doorashada madaxtooyada ee soo socota bayaanka ayaa lagu xusay qoraal u dhignaa hayti waxay u qalantaa inay noqoto waddan deggan oo ay carruurtu tegi karaan iskuullada iyadoo waalidkoodu ay og yihiin inay ammaan ku soo noqon doonaan iscasilaada henry ayaa timi toddobaad kadib markii diyaaraddii uu la socday lagu qasbay inay ku degto gobolka bororico markii loo diiday inay gasho jamhuuriyadda dominican oo u dhow hayti henry waxa uu toddobaad ka hor u anbabaxay safarro shaqo oo dibadda uu ku tegey isagoo gaadhay dalka koonfurta america ku yaala ee guyana iyo dalka bariga afrika ku yaala ee kenya si uu uga soo helo taageero ciidamo nabad ilaalineed oo qaramada midoobay ay damaanad qaadayso oo la socda xaaladda waddankaasi lana geeyo dalka hayti kaasi oo ay hareeyeen rabshado bini aadamtinimo oo la xakamayn kari waayey kooxaha rabshadaha wade ayaa u adeegsaday maqnaanshaha henry inay sii laban laabaan qaska iyagoo weeraray xabsiyo qaarkood ay ku yaalaan caasimadda iyo magaalooyin kale xabsiyadaasi oo dad lagu laayay islamarkaana ay u ogolaadeen kumanaan maxaabiisii inay ka baxsadaan jeelasha kooxaha mucaaradka ayaa sidoo kale weeraray oo rasaas ku furay garoonka diyaaradaha ee hayti dowladdu waxay ku dhawaaqday xaalad deg dega in dalkaasi la geliyey sidoo kalena habeenkii lagu soo rogay bandow intii lagu guda jiray shirkii madaxda ay ku lahaayeen dalka jameyka maalintii isniintii shalay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa ku dhawaaqay in washington ay ku biirin doonto boqol milyan oo dollar oo dheeraada si loogu taageero ciidamada ammaanka ee qaramada midoobay ee loo dirayo hayti taasi oo ay la socoto saddex iyo soddon milyan oo dollar oo kale oo gargaar bini-aadaminimo loogu talagalay henry oo ah dhakhtar ku takhasusay qalliinka neerfaha ayaa ahaa kusimaha ra-iisul wasaaraha tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii
waagaga dhegeystayaal aad iyo aad ayay umahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay xaaladda waddanka hayti gaar ahaan ra-iisul wasaaraha oo sheegay inuu xiilka ka degi doono haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa sheegtay in bilaha soo socda golo deegaan loo dhisi doono ilaa afar degmo oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba deegaanka ma ka jirtaa marxalad hirshabeelle u saamixi karta dhismaha golo deegaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah barre carabow axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga iyo shaafici maxamed yuusuf oo xubin ka ah maamulka hirshabeelle hadalka waxaa ku horeynaya barre carabow
waxaan leeyahay aniga mayaan leeyahay mayadiidana waa sababeynahoo hirshabeelle marka koowaad ba gobolka hiiraan hadda marka la yiraahdo aniga ree hiiraanaan nahay weliba ree beledweynaan ahay xaruntii maamulka gobolka loogu talagalaan joognaa ayadiiaan hadirtaan waxaan leenahay maamulkii gobolka aaba shaqaylabo nidaam ahaan ku shaqayla see ku suurtagale marka wasaaradda arrimo guda inay intii xaruntii gobolka ay timaado ay dad hesho ay golo deegaanan ka sameyn ay tiraahdo waxaa ka horeyso in nidaamkii horta bal asigii isla onga laga dhigo marka waxay ila muuqataa inay haddii xitaa la yiri waa la sameynaa inay indhalan tahay oo aan loo fiirsanin sidii loo sameyn lahaa ee masax ahayn waa mahadsan tahay bare haye shaafic maxamed yuusuf waan goladaygan waa loo samey karaa hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne dadkan in badan tabasho way qabaan tabashadooda in lagala hadlo lala fagiiso dadkan iyo deegaanka maalin walba waraaqad mar jowhar laga soo qora ama arinta laga soo qora dhibaatay u keentay bulshada waxaa la rabaa qofka ayaga matalayo inuu kasoo dhexbaxo si ummadaas daadejin dowladda loo daadejiyo shacabkii dadkii deegaanka loo gaarsiiyo maalin kasta qof lasoo magacaaba asiga ilaa shaqaysanamo deegaanka muudanaynayo waa mahadsan tahay shaafici bare sidaa maqlaysa shaafici waxa uu leeyahay waa la dhisi karaa waxaana looga maarmayaa warqadaha ama magacaabidda dadka mas-uuliyiinta lasoo magacaabayo markii la yidhaahdo golo deegaan hala dhiso waxaa ka horeysa cidda dhisaysa yaa waa cidda dhisaysa ma lagu qanacsan yahay oo dadka deegaankaas degan oo golaha deegaanka loo dhisayo dadkaas golaha deegaan dhisaa maku qanacsan yihiin mise maku qanacsan deegaankan sida ka jirto xaqiiqada ah odayaashiisa dhaqanka oo ugu waaweyn sida hadda beel ahaan qayb beelaha qayb ka mid ah hirshabelle diidan beelihii inta lala fadhiisto si cad oo wax ku oola wax meel islama wada dhigin lacala ayagoo diidan ma inta golo deegaan dad kale loo dhisay dadkaas kale oo hirshabellada ongol ma guddoomiye ayaga ay rabaan sameynaa mase horta waa in la isla ongolaado in maamulkan la wada leeyahay horta in la isla ongolaada ka horeysa golo deegaan caqabadda hadda maanta ay taagan oo arkayno beledweyne haysato oo xeradii gobolkii ay ku jirto ilaa saddex qofood oo qofba maamul gooniya uu sheegana u leey anaa ka maamulo meeshan oo anaa oo qof walba ou ciidan asiga ka amar qaato iyo ou wato dowladdii soomaaliyana ay iyada naftirkeedu aan isleenahay way ka gaabisayoo waxaan haddii meeshan ay hirshabelle markii hore ugu talagashay inay xal ka keentay inay ka keeni weyso waa ujeedaa inay soo dhex galaan ay meeshaan wax ka xaliyaan way ka gaabiyeen marka nidaam laisla ongolyahaa golo deegaan dhiso isla ongolba ma jira golaha deegaan yaa loo dhisaa ma nin maqana golo deegaan loo dhisaa lamatala waa mahadsan tahay waxaa ku jawaabay shaafici walaalkay horta waa mahadsan yahay ma xumo golaha deegaanka dadkan deegaankan degan sharciyad maangeed dowlad goboleedka hirshabelle haystaan waxay u haystaan oo sharcida wasaaradda arrimaha gudahana xaqa u leedahay inay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle wakiil ugu ah dadku saluug way qabaan saluugay qabaanne waxay u bixi karaan ayagoo inay isdoortaan ay sharciyada isku doortaan sababtoo haddayna la helin sharci la isku doorto oona nidaam uu meesha ka jirin maalin ilaahay la keeno buuqmaag ammaanayo laakiin hadda buuqa jira wax kusoo gabagaboomi karaa dadkii qof walba qofku rabo matali lahay oo deegaankaas kamid ahay inuu helo taasay horta marka koowaad looga bixi kara sulukas tabashada deegaankan ka jirto iyo hubka uu sheega walaalo hubkan nabadan ku haysanaa hubkan waxa weyaan magaaladan dhibaatada ka jirta amniyaji wixii jiray meel kastaba qoray inuu yaalo waxay tahay amni amniga magaalada looga soctay kamid tahay marka waxaan caddaynayaa golaha deegaanka dadka deegaanka u bahamaana iguma rabaan dadkuna waxa weeyaan qofka binu-aadanka adduunku ina laysqaliilo wax layska sheegaa waxaa lagu sixi karaa dowladnimaday ka mid tahay waa mucaaradka oo wax sharciga adduunka ka jiro marka nidaam haddiina la helinoo nidaamkii dadkii in qofkii maalin walba qof loo soo magacaaba maalin kasta qaylo kama bixino laakiin qaylo waxaa u bixi karna asugu qofka u rabo beri inuu codkiisa siiyo anugu qofkaa rabaan codkayga siiyo saas ay dowladnimadu ka mid tahay marka saas weeyaan dadka tabashaday qabaanne waa loo imaanayaa waa lala fadhiisanayaa ayaga isa soo xulinayo tartan furna la galaya qof kastaa qofku rabo codka sii doonaa marka walaalkii intaaswaa mahadsan tahay haye bare nidaam in la helaa dadkay dan u tahay oo taa la ysku mahaayo laakiin gola deegaana la dhisaa marka la yirahdo aniga waxaan qabaa horta ninka ninka dhisaa iyo golaha deegaanka ninka dhisaa iyo dadka loo dhisaa ma isku qanacsan yihin waa qodob qodobka labaad waxaa waa dadka golaha deegaanka loo dhisaa beledweyne oo kale matal markii la dhisaa kasoo qaaday beledweyne tuulooyinka hoos yimaada inay talo kula yihiin golahaas deegaanka ay matalaana la rabaa waxaa ka mid a nuurfanaxa ka mid a waxaa ka mid a booca ka mid a waxaa ka mid a luuq jeeloba ka mid a waxaa ka mid a samatara ka mid a waxaa ka mid a baardheera ka mid a waxaa ka mid a beerxaana ka mid a dadkaas intay yimaadaan golahoodii deegaanka wax ka doortaan nabadgelyo ay ku yimaadiin haddana nabadgelyo gurihooda ku tagaan ma ku jeefi karaan niman dadkaas nabadgelyadooda keeni karin inuu golo deegaan ka sheekeeyo oo u arko inuu intuu qolo mashaariic ka dalbado oo markaas aniga wax macnaa ilama leh nidaam ilama ah waa mahadsantahay haye
ulku shigo ul xaq u leh waana waajib ulku waxa weeyaan soomaaliya dhama wada xorahayn laakiin maamul xumo maamulaan u qaama wuxuuna hadday nidaam yeelo waayaan meel tala iyo tusaale meel lagu soo gaaga ma laha waxaa dhacayso barakaca dhacayo waxyaala badanaa dhacayo marka meeshii la qabto la xasiliyo buuca meelay hoos tagtaa deegaan walba deegaan hoos tagaa hadda tirada nooguma jirto waa gaari doonaa boocoyo dhulkuu sheegaayo meesha hoos tagaayan inaan geyno laakiin meeshii nabada oo dhibaata ina ka jira in la geeyo dadku deegaankaas la xisaabtamaan ninka lasoo magacaaba oo beri lasoo magacaabaya saakin nin golo deegaan la xisaabtami kara maahane nin lasoo magacaaba lalama xisaabtami karo sababta golaha deegaanka marka maayarkeeda doortaan maayarka xogeenkeeda doortaan mashaariicdii magaalada isticmaaday wixii soo gala waa lagula xisaabtami karaa laakiin saaki waxaan kula xisaabtamaynaa ninka nin baa keensadee marka golaha deegaanka deegaanka dana ugu jirto dana ugu jirto waana midii lagu heli karo in laysla xisaabtamo marka yaan laysla xisaabtamo hadda wadan anugu taas faliy kulley kuma raacsan waa mahadsan tahay waa soo gabagabaynaynaa bare maxaa aragtidaada maxay tahay sida xalka uu yahay oo dadkan golo deegaan ay ku heli karaan iyo wax laysla ogol yahay waxaan xal u arkaa aniga in horta dadkan nabadgelyadooda laga shaqeeyo qofka oo doo ay dooro lahaayeen ay la xisaabtami lahaayeen haddaba dowlad aad jirto walaalkay leeyahay dowladda jirtaa oo ninka guddoomiyaha barasaabka gobolka waxay sii karaan saddex sano oo shaqo ah laba sano oo shaqo ah oo ummaddaas u shaqeyna oo nabad asiga loo diro oon xitaa xaba kale loo dirin oo loo diro la yidhaahdo nabadgelyo ka shaqey dadkan ay isugu yimaadiin kadibna waxaa ka shaqeysaa si deegaankan gobolkan aa matashid oo golo deegaan iyo isla xisaabtan oo u keeni laha laakiin yaa dhisaa waxaa dhisaa golaha deegaan uu ninkan ii sheegaho waa xisaabtaman uu leh waa nin asiga naftarkiisa sida ninkan hadda warqada loogu soo magacaabay loo keeni rabo oo la dhihi rabo kaale gola deegaana tahay meel hebel ama tashaaha ee fadhiiso ninkii keenay marka inuu raacdee dadkan maba keensan ninkii keenay inuu raacdee meel may jirta meel dadkani ku wada xisaabtami karaan oo nabadgelye hala gaarsiiyo kadibna gogol nabadeed hala dhigo gola deegaan sidaasay ku imaan karaan aniga sidaasaan qaba waa mahadsan tahay gabagabada shaafici gola deegaan saaka meeshii xora waa loo dhisi karaa sababtoo dadka nacfigooda iyo taladooda ku jirto wixii deegaankaas lahay dada kula xisaabtamaan helayiin laakiin qofkii lasoo magacaaba dantiisa ku shaqeyn maa dantaada kama shaqeyna xalku wuxuu ku jiraa walaalkii bulshada inaan la marin habaabin dariiqa saxtaa loo sheego meeshii xura iyo bulshadaas la wacyi geliyo la gaagiciyo dowladdu inay dowladdu aba iska xumaato tabashaa qabaan tabashada in lagala fagiso la qanciyo diyaara u naalaakeen ayisagana ha u diyaargaroobaan in wacyigelin la sameeyo bulshadii la isku keeno qofka bulu-aadanka qofku wuxuu u tabanaa lagala hadlo marka intaasaa muhiima intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay barre carabow axmed iyo shaafici maxamed yuusuf inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmayno nabadgelyo
doontaasi gaabanna waxaynala socodsiinayey xuseen xasan dhaqane gabagabada idaacadda ayaynu dhegeystayaal marinay haatanna aynu wada dhegeysanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha rabadaan aynu idinku talagalnay
هذا سامع البصير سر عالم النفس إلهي شافي سجودي يسرناته هذا وحق سجنينه هذا سامع البصير سر عالم النفس هذا بالشمس نسي ونقسم من عذا بدن وقسمي هذا صعبدك وقسمي وحنت سؤالني سبحان نجاتي هذا بالشمس نسي ونقسمي ada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sawxaanu nagaaji way socotaye asagoo dine waa camal sidoo waa sahaydi
wagaag dhegaystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabaad gelya
asagoo dine waa camal sidoo waa sahaydi iyo saadkii aakhire yayna sheegine sooma ramadaan